galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin salaasaa bisha abril ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankuna waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha kaakaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan booqashada xogeeya guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ujeedadiisa ee safarkiisa waxaa u muhiimsaneed oo soomaaliya qiimadiiba magaalada baydhabo imaado magaalada baydhabona wuxuu noo sheegay inay tahay magaalo abaaraha iyo macluusha ay wakhtiyadii hore aad u saameeyeen haddana bulshadii aad u nugushahay wuxuu noo sheegay inuu imaaday inuu iska rabtaaga shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan askarta midowda afrika uga dhimatay howlgalka soomaaliya
waan xusaynaa waananu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen saddex afar ilaa shan sanno ka hor qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqaalala'aan jirta laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhexlay tan mudnaanta koowaad baan siinayaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa maantoo salaasaha booqasho ku tegey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dalku la tacaalayo abaar ba'an iyadoo dad badanna ay qarka u saaran yihiin macaluul antonio guteres ayaa booqasho ku tegaya xili dalka ay ka jiraan abaaro ba-an oo dad badan qarka u saaran yihiin macluul qaramada midoobey ayaa bilowday codsi ay ku ururinayso in ka badan laba bilyan oo dollar si gargaar biniaadanimo loo gaarsiiyo dadka qaramada midoobey ayaa ku qiyaastay in kalabar dadka ay u baahan doonaan gargaar biniaadanimo sanadkan maadaama abaartu ay saamaysay in ka badan sideed milyan oo qof qaramada midoobey ayaa maanta oo salaasaa sheegtay in go-aanka haweenka afghanistan looga mamnuucay in ay la shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobey in ay keenayso inay ka fiirsadaan sii wadidda howlahooda afartii abril ee lasoo dhaafay qaramada midoobey waxay ku dhawaaqday in maamulka taalibaan ay soo saareen amar ay shaqada kaga joojinayaan haweenka u shaqeeya qaramada midoobey iyo hay-adaha hoos yimaada ee gudaha afghanistan qaramada midoobey ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in madaxa howlgalka rosa otabyeva ay bilowday dib u eegis shaqo si loo go-aamiyo tallaabooyinka xiga sida laga soo xigtay qaramada midoobey waa in ay caddaato in mas-uuliyiinta dhabta ah ay leeyihiin cawaaqib xumo ka dhalan karta arrintan afghanistan waxaa ka jira mid ka mid a dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ugu xun adduunka iyadoo in ka badan kalabar dadka dalkaasi ku nool oo ah sideed iyo soddon milyan oo qof ay soo food saartay cunto yari wargeyska the washington post ee kasoo baxa dalkan maraykanka oo soo xiganaya dukumenti sir ah oo maraykan ah ayaa sheegay in madaxweynaha masar cabdilfataax siisi uu amar ku bixiyey soo saaridda afartan kun oo gantaal oo si qarsoodi ah loogu rarayo ruushka iyadoo oo qorshuhu yahay in moscow la siiyo madaafiic iyo baaruud si ay iskaga caawiso dagaalka ay ugula jirto ukraine dokumentiga oo ku taariikhaysnaa toddobiyo tobankii bishii februari ayaa lagu sheegay in al-siisi uu ku amray saraakiisha militariga ee dalkiisa in ay qariyaan xogta la xidhiidha wax soo saarka iyo shixnadaha gantaalada si looga fogaado dhibaatooyinka ka dhalan kara ee reer galbeedka kaga iman kara isagoo ka jawaabaya su-aalo ku saabsan dokumentigan ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee masar axmed abu zayd waxa uu sheegay in mowqifka masar bilowgii uu ku salaysnaa uu yahay in aan la faragelin dhibaatooyinka adduunka ka jira isagoo ku nuxnuxsaday mowqifka dalkiisa ee lagu taageerayo axdiga qaramada midoobey ilan rasmi ah oo xukuumadda masar ka tirsan ayaa beeniyey waxa ku soo baxay dokumentiga sirta ah ee la faafiyey dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in faafinta dukumentiyada sirta ah ee wasaaradda difaaca ee maraykanka ay khatar aad u daran ku tahay amniga qaranka dukumentiyadan ayaa u muuqda kuwo ay ku jiraan xog xasaasi ah oo la xidhiirta dagaalka ukraine iyo sidoo kale shiinaha iyo xulafada maraykanka saraakiisha ayaa sheegay in faylalka la faafiyey ay ahaayeen qaab la mida dukumentiyada la siiyey taliyayaasha sare waxaana la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambaysa dukumentiyada oo qaarkood ay mas-uuliyiintu sheegeen in laga yaabo in wax laga bedelay ama ay markii hore markii ugu horeysa waxay kusoo muuqdeen aaladaha internetka sida twitterka iyo telegramka marka laga soo tego xogta aada u faahfaahsan ee ku saabsan dagaalka ukraine qaar ka mida dukumentiyada la faafiyey ayaa la sheegay in ay iftiiminayaan qoraalo xasaasi ah oo la xidhiira xulafada mareykanka ee dunida intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad midhegeystaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xogeeya guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho xogeyaha guud waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar jaamac huruuse iyo kusimaha ergeyga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay anita kiki antonio guteres ayaa markii uu yimid loo gudbiyey madaxtooyada soomaaliya halkaasi oo ku qaabilay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray antonio guteres xogeeyaha guud ee qaramada midoobay markuu soo gaaray magaalada muqdisho waxaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada villa soomaaliya halkaasoo kuna uu kula qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud guteres iyo madaxweyne xasan ayaa ka wada hadla arrimo ay ka mid ahaayeen dagaalka lagula jira al-shabaab arrinta oona qabateynta hubka dowla dhiska soomaaliya xaaladda abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiya xogeeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres imaatankiisa soomaaliya xilligan adag madaxweyne xasan ayaa shir jaraayad ay wada qabteen isaga guteres wuxuu ku dul istaagay in dowladiisu horumar ay ka samaysay meelaha qaar xilli dagaalay kula jirta argagixisada wuxuu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xusay arinta maqluusha soomaaliya
qaramada midoobay waxa ay mar kasta ahayd saaxiibka dadka soomaaliyeed tobannaankii sano ee lasoo dhaafay dadka soomaaliyeedna aad ayay arrintaasi uga mahadnaqayaan booqashada xogayaha guud oo haysta waajibaad baaxad leh iyo jadwalkiisa oo aada cidhiiri u ah ayaan ahayn mid fudud iyadoo lagu jiro munaasabadda weyn ee bisha barakaysan ee ramadaan aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa garab istaagga aad u muujisay shacabka soomaaliyeed mudane soomaaliya xilligan horumar ayay samaynaysaa waxaan horumar ka samaynaynaa dhinaca amniga soomaaliya waxay dalkeeda ka xoraynaysaa argagixisada caalamiga ah oo sannado badan soo jirtay
xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ugu horreynba xusay in safarkiisu ahaa mid sanad walba bisha ramadaan uu ku tago mid ka mida waddamada muslimka ah
tani marka wax kasta laga tago waa booqasho garab istaag ah sanad walba inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa sharaf ii ah inaan booqdo waddan muslim ah maantana waxaan halkan soomaaliya ka sii wadayaa dhaqankan oo aan idinla soomayo hadhowna ka qaybgelayo afurka uu madaxweynuhu noo sameeyey
antonio guteres ayaa xuseen ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimo ay ka mid ahaayeen taageera siinta dowladda soomaaliya dagaalka lagula jiro al-shabaab wada shaqaynta dowladda dhexey dowlad goboleedyada sidoo kale guteres ayaa xusay in soomaaliya xilligan ay kaalmo u baahan yihiin dad ku dhow shan milyan
aniga iyo madaxweynaha waxaan ka wada hadalnay dadaalka qiimaha leh ee dowladdu ay ugu jirto wax ka qabashada argagixisanimada si loo hormariyo nabadda iyo amniga qof walba waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu waa inay ku xisaabtamaan taageeradeenna horumarinta dowlad dhiska waxaana si gaara noo dhiirigeliyey heshiiskii dhowaan laga gaaray arrimo kala duwan oo awood qaybsi ah waxaan sidoo kale halkan ka soo jeedinayaa qayladhaan ku saabsan baahida baaxadda leh ee loo qabo taageero caalamiya sababtoo ah dhibaatooyinka bini'aadannimo ee dalkan soo food saaray taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo la xidhiirta dhisidda awoodda amniga ee soomaaliya taageero bini'aadannimo oo ballaaran oo ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka
antonio guteres xogeeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa u gudbay magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed wuxuuna booqda mid ka mid a haryaha barakacayaasha dadku ay ku jiraan antonio guteres ayaa lagu wadaa caawa inuu jiifto magaalada muqdisho wuxuuna kulama la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada intuu ku sugan yahay magaalada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba dhegeystayaal sidaad warbixinta ku maqlayseen lugta labaad ee booqashadiisa antonio guteres ayaa waxa uu ku tegey magaalada baydhabo oo uu booqday dadka barakacyaasha ah mas-uuliyiinta la kulantay waxaa ka mid ahaa wasiirka gargaarka biniaadanimo iyo maareynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush jamaal axmed cusmaan ayuu uga waramay booqashada guteres ee baydhabo bismillahi raxmaan raxiim maanto a bisha abriil ko tobankeeda waxaa booqasho taariikha noogu imaaday xoogaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres markuu noo imaaday wuxuu la kulmay kursimaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka shamso marwe shamso iyo wasiiro ka mida maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan warbixin ka siinay xaaladda bini-aadanimada iyo baahiyaha dadka ka jira waxaan uga warbixinay shaqooyinkii la qabtay sanadka laba kun labaatan iyo labadii iyo culeysyada hadda jira warbixintaas kadibna xogayaha guud qaramida wuxuu wuxuu dhiisa kusoo arkay xeryo barakacyaal ah oo dadka ku jira oo soo wareystay xaaladooda soo arkay kadibna waxuu la kulmay shaqaalaha hay-adaha u n-ka safarkiisaas uu soo gabagabooga marka waxyaabihii uu arkay iyo xaaladda barakacyaasha maxaad inooga sheegi karaysaa iyo haddii hadal uu jeediyey wallaahi horta ujeedadiisa ee safarkiisa waxaa u muhiimsaneed oo soomaaliya qiimad inuu magaalada baydhabo imaado magaalada baydhabona wuxuu noo sheegay inay tahay magaalo abaaraha iyo macluusha ay waktiyadii hore aada u saameeyeen haddana bulshadii aada u nugushahay wuxuu noo sheegay inuu u imaaday inuu iska rabtaaga shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer koonfur galbeed iyo degmada baydhabo degan inuu maxay ahayd u dadaalayo sida xaaladaha ay ku jiraan wax loogu qaban lahaa ujeedadii safarkiisa intaasa u muhiimsaneed waa gartay hadda inkastoo xilli roobaad la galay haddana waxaa kasii horeeyey dhibaatooyin dhinaca abaaraha oo laga soo sheegaya meelo badan oo ka mid ah gobolada waddanka soomaaliya oo koonfur galbeed ay ka mid tahay booqashadani antonio guteres ma waxay daba socotaa baaqyadii caalamiga ahaa iyo dhibaatooyinkii laga cabsi qabay in ay ka dhashaan abaarta iyo macluusha laga baqayay soomaaliya
ujeedada safarka waxay labadaba mid ah inuu arko xaaladda siday tahay iyo waxa laga qaban karo iyo inuu dadka ka wareysto sida noloshooda ay tahay culeysyada haysta maadaama roobkii guga uu soo hormaray hal bil soo hormaray roob ilaa xad fiicana da-ay laakiin roobka waktii hore oo aan laga filayn ayuu imaaday marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu roobka noo sii bato haddii laakiin roob kala imaanin culeyska waa taagnaana laakiin roobka culeyse markaas taagnaay wax weyn uu ka taray laakiin weli dhinaca wax soo saarka cuntada meelahaasaa weli gaabis ka jira oo la ogeysa ay noqonayso marka ujeedada safarka xogyaha guudna waxay ahayd in waxyaalahaas in oo inuu arkay indhihiisa ku arkay dadka siday ku nool yihiin waa tahay maxaad inooga sheegi karaysaa xaaladda barakacyaasha iyo dadka kale ee taagta daran ee abaarta saamaysay ee ku dhaqan goboladan koonfur galbeed ee soomaaliya
wallahi dadkan dadka waxay ahaayeen wax soo saarka dalka soo saari jiray dhinaca beeraha xoolaha hodanku ahaa waddanka o dhan cuntada laga soo beeray gobolka la gaarsiin jiray laakiin nasiib darra waxaa dhacday abaaraha isku xigay isbedelka cimilada shabaabo dadkii barakicinayo waxyaalahaas markay isku darsameen dadkii waxay noqon dad aada u nugul oo aan fursad u haysan inay wax soo saaraan marka run ahaantii xaaladda marka la fiiriyo dabadeeqadii sanadka hor waxay baa ka fiican tahay laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin sida roobabka ay u soo daan ilahayna rooban waa keeno insha allah
kaasi waxau ahaa wasiirka gargaarka biniaadanimo iyo maareynta masiibooyinka ee koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush oo u waramayey jamaal axmed cusmaan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa nala socodsiinaya haaruun macruuf
ugu yaraan saddex kun iyo shan boqol oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ayaa lagu dilay soomaaliya boqolaal kalena waa lagu dhaawacay tan iyo intii uu howlgalkani soo bilowday sannadkii labada kun iyo toddobada sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef howlgalkan ayaa markiisii hore lagu magacaabi jiray amisom waxaase magacaasi la beddelay bishii abriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay loona bixiyey atmis madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed alaamiin suweef waxaa la soo magacaabay bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay waxaana hore uu ugu soo shaqeeyey midooda afrika waddamada maali iyo suudaan markaas ka horna waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka komoros ergeyga gaarka ah ee guddoomiyaha midnimada afrika ahna madaxa howlgalka admis ayaa dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray amisom ku sheegay waraysi uu siiyey galka baarista khamiistii maxamed alaamiin suweef waxa uu sheegay in howlgalku uu diiwaan geliyey afar kun oo dhimasho iyo dhaawaca waxaase uu intaasi ku daray in bilowgii howlgalkan ay waxyeello badan soo gaartay ciidanka oo aysan u diyaarsanayn waxa uu galka baarista u sheegay maxamed alaamiin in kiisas badan aan si wanaagsan loo diiwaan gelin waxaana uu intaasi ku daray in saraakiisha ciidanka ee howlgalka ku jira ay u sheegeen in khasaaraha oo ay ku jiraan askarta dhaawacantay uu gaari karo ilaa shan kun waxa uu intaasi ku daray in cidna aanay dhiibi karin tiro sax ah
it's really uh, impressive when you go to Addis Ababa in uh, in uh, Julius Nyerere building and you see uh, that big wall that uh, you have the names of the people who died uh, in uh, aad baan ugu faraxsanahay inaad su-aashaasi weydiisay sababtoo ah runtii waa wax aad u weyn markaad tagtid addis ababa dhismaha julius nereri aadna aragtid derbi weyn oo lagu xardhay magacyada dadka ku dhintay howlgalkan amniga iyo nabadda dhinaca kalena aad aragtid dad ku qoraya baraha bulshada inaysan waxba qabanin sidee ayay u dhinteen haddii aysan waxba qaban madaxa midowda afrika ee soomaaliya maxamed alaamiin waxa uu sheegay in ciidamada khasaaraha ugu badan uu soo gaaray ay ka soo jeedaan burundi iyo yugandha waxa uu sheegay oo kale inuu ka shaqayn doono sidii magdhow loo siin lahaa ehelada aan weli helin magdhowga askartii la dilay
waan xusaynaa waananu tacsiyeynaynaa qaar ka tirsan dadkan waxay naftooda waayeen saddex afar ilaa shan sanno ka hor qoysaskoodiina weli magdhow lama siinin sababtoo ah dhaqalala'aan jirta laakiin kiisaskaasi waan dabagelaynaa waa sababta aan kuugu sheegay inaan miiska nadiifinayo wixii aan dhexlay tan mudnaanta koowaad baan siinayaa brofeor paul williams oo macallin ah muuraha caalamka ka dhiga jaamacadda george washington dhowr buugna ka qoray howlgallada nabadilaalinta oo uu ku jiro kan midowda afrika ee soomaaliya ayaa u sheegay galka baarista in midowda afrika aysan marna daahfurnaan ka samaynin askarta uga dhimatay soomaaliya waxaa howlgalku taas beddelkeeda uu mas-uuliyadda shaacinta askarta dhimatay ku wareejiyey waddamada ciidanka soo diray oo iyaguna aan doonayn inay si cad u sheegaan ciidamada dhintay ayuu yidhi paul williams brofeor paul williams waxa uu galka baarista u sheegay in howlgalka midowda afrika ee soomaaliya uu yahay howlgalkii nabadilaalineed ee ugu dhimashada badnaa caalamka siddeetankii sana ee lasoo dhaafay madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya maxamed alaamiin suweef waxaa kaloo uu sheegay inay jirto sabab wanaagsan oo ciidamada ka socda waddamada afrika ay u yimaadeen soomaaliya
tani ma aha qaan la siinayo soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa qaanbax sababtoo ah soomaaliya waxay ka mid tahay waddamadii xornimada helay lixdamaadkii waxayna taageereen waddamo badan oo afrikaana si ay xornimadooda u helaan waxay waddamo badan oo afrikaana ku taageereen tababarro iyo waxbarasho waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay u qalanto intaas in ka badan xuseen sheekh cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa isna sheegay in dadka soomaaliyeed ay abaal u hayaan ciidamada midowda afrika taageerada ay siiyeen waddanka dabcan dadka soomaalida abaalkeedii ugu hayaan waa muddada toddobiiy tobanka sano ay soomaaliya joogeen dowladda soomaaliya runtii dhulka ay ku dowladaynaysay oo ay magaalooyinka hadday noqon lahayd dowlad goboleedyada iyo hadday noqon lahayd dowladda federaalkaba dhulka ay ay yani dowladnimada iyo horumarkeedu ka suura galay badankeed iyagaa nala qabtay iyagaa maaragtay wax ka ilaalinayay dad badanna waa ku waayeen marka abaal badanaan uga haynaa laakiin waxaan rabnaa abaalka inaan ugu gudno in ay hawshi guul ku dhammaato sababtaas ayaa hadda ciidamada soomaalida ay ugu dhabar jabeen ugu dhabar adeegayaan in shabaab lasoo afjaro ciidamada midooda afrika ayaa kuwa soomaaliya ka caawiyey inay ku qasbaan al-shabaab inay dib uga gurato magaalada muqdisho bishii juulaay ee sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka kadib dagaalo qaraar oo caasimadda ka socday tan iyo bishii mey labada kun iyo sagaalka sidoo kale ciidamada midooda afrika waxay kuwa dowladda soomaaliya ka caawiyeen inay dhammaan magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka ay kala wareegaan al-shabaab hase yeeshee isballaarinta ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika waxay ku kacday qiimo sare iyadoo al-shabaab ay beegsatay saldhigyada durugsan ee ciidamada sida weerarkii lagu qaaday saldhigga leego ee ciidamada midooda afrika bishii juun labada kun iyo shan iyo tobanka weerarkii ceelcadde oo dhacay bishii janaayo labada kun iyo lix iyo tobanka iyo kii u dambeeyey ee lala beegsaday magaalada ceelbaraf bishii mey ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee labada kun iyo labaiyo labaatanka iyo weeraro kale oo ay ku dhinteen askar badan xilligan dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada degaanka waxay tan iyo bishii ogos ee sanadkii hore soo waday howlgallo milatari oo dhul ballaaran looga qabsaday al-shabaab balse dhinaca kalena khasaare u soo jiiday ciidamada dowladda gaar ahaan weerarkii ka dhacay xawaadle iyo galcad bishii janaayo ee aynu soo dhaafnay dowladda soomaaliya waxay sheegtay inuu guulaystay wejigii hore howlgallada ka dhanka ah urka al-shabaab ayna ka dishay saddex kun oo maleeshiyaad ah laguna dhaawacay saddex kun iyo toddoba boqol oo kale tiradaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijinin la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaan weydiiyey halka uu marayo diyaargarowga wejiga labaad ee howlgalka milatari howlgalka hadda socda waa dhammaystirkii iyo gebagabayntii wejiga koowaad oo maalmihii lasoo dhaafay iyo isbuucyada ramadaanta ka dhiman lagu soo gebagabayn doono wejigii koowaad oo ka socday aagga hirshabeelle iyo galmudug fayska koowaad ayaa gebagaba ah fayska labaad oo ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo dowladaha dariska ah oo hadda komaankoodii iyo halkan maaragtay lagu fadhiisiyey iyana waxay bilaaban doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan bacda ramadaan oo iyana maaragtay fayska labaad ah oo wixii ka xiga galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya iyana laga howlgeli doono marka wejiga koobaad intee baa la rabaa inuu ku ekaado ama ka bilowdo kuna dhammaado oo gacanta lagu dhigo wejiga labaad halkeebuu ka bilaabanayaa ilaa halkeebuu ku egyahay wejiga koowaad waa wixii ka xigay bariga webiga shabeelle oo qayb ugu ballaaran hirshabeelle iyo galmudug wixii ay joogeen nimankan khawaariijta ah wejiga labaadna waa webiga shabeelle wixii ka xiga galbeedka ilaa xuduudda koonfureedda soomaaliya marka wejiga koobaad gabagaba ma aha dhul fara badan bay weli shabaabku joogaan marka qorshuhu muxuu yahay sidee dhulkaas gacanta ugu soo geli karaa intuusan bilaabanin wejiga labaad waa dhul aada u kooban laba degmo iyo tuulooyinkeed ayaa haray gacanta ku haray cadowga waana dhul aada u kooban oo ay hadda aada ugu tabar yar yihiin ciidan ku filan oo ka howlgala oo hawshoodii wada ayaa hadda soo gebagabaynaya dhulka ballaaran oo qeyb ka mid a hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland oo ay gobol dhammaystiran ka haystaan ayaa howlgalka labaad qeybta labaad ay xoogga saari doontaa waa garta marka wejigan koowaad ciidamada soomaalida ayaa ku filan wejiga labaadna ciidamadan safka hore ayaa kusoo biiriya howlgalka saasaan u fahmi waa sida saasa la qorsheeyey ciidamada safka horena waa ciidamo eriyooyinkii marka horeba ay ka howlgeli jireen oo admis ahaan ay howlgeli jireen ayay haddana ka howlgelayaan ciidamada etoobiyaanka iyo ciidamada kenyaanka ah sektaradii ay howlgal ahaan ku qornaayeen marka waa iyaduna ma aha dhulku cusub iyo waajibka cusub ma aha waa dhul ay marka horeba waajibkooda ahayd normalina sida aad la socoto dagaalada waxaa lagu soo afjaraa markii dagaal daba dheeraada ciidamada ka howl howlgelaya ayaa wax search la yidhaahdo lagu sameeyaa ama number overwhelming maaragtay samayn kara ayaa maaragtay la dulgeeyaa cadowga hawshan hadda marka qorshahaana hadda wuxuu ku wajahan yahay in ciidamadii tira numberkooda kor loo qaado sidii ugu degdegta badan si hawsha loo soo abjaro ay dalkan uga baxaan ciidamada safka hore weli miyay soo galeen waddanka
waa dhadhow yihiin waa maaragtay howlgalkooda iyo soo gelidoodu waa weydhadhowda
waktigay joogayaanna muu cayiman yahay wakti objectiveka ku aadan waaye oo aada u cayiman oo de waa howl military oo aanan hadda idaacadda ka dhigi karin laakiin waa wakti kooban oo loogu talagalay in cagta lagu mariyo cadowga si iyaga iyo ciidamadii atmista ahayd oo u qorshaysneed inay ayaguna dal ka baxaan si sahlan uga baxaan madaxa howlgalka atmis ee soomaaliya maxamed alaamiin ayaa ii sheegay in ciidamada atmis ay ka qayb galeen wejigii hore howlgalka wejiga labaadna ay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan
waxa uu ahaa qorsho wanaagsan markii uu ka bilowday hirshabeelle iyo hiiraan atmis way joogtay ciidamadeenna burundi iyo jibuuti waxay joogeen halkaas si ay gacan u siiyaan waxay kula jireen dagaalka intaasi wixii ka dambeeyey waxay ka fogaadeen dhulkee mas-uuliyadeennu ahayd waxay mas-uuliyadeennu tahay saddex iyo labaatan saldhig oo safka hore ah waxaana saddex iyo labaatankaasi laga sameeyey meelo ay dadku ku badan yihiin si aanu ilaalinno marka way fogaadeen waxayna tageen meel ka durugsan saldhigyada ilaa iyo shan iyo sagaashan kilomitir marka ma aynan awoodaynin inaan raacno haddii kale waxay noqon lahayd inaan ka tagno dhulkii mas-uuliyadeennu ahayd iyo dadkii ay ahayd inaannu ilaalinno sidaas darteed waxaan siinay taageero dhinaca hawada ah waxaan isticmaalnay helikobtarada atmis ee ay leedahay uganda si dhinaca hawada ay uga kaalmeeyaan macluumaadna aanu la wadaagno ergeyga gaarka ah ee midooda afrika soomaaliya maxamed alamiin waxaan weydiiyey in la dhihi karo wejigii hore ee howlgalka military waa uu guulaystay
haa sababtoo ah hadda xaaladdu goobaha la xoreeyey way deggan tahay laakiin tani kama dhigna in al-shabaab boqolkiiba boqol laga guulaystay wixii ka dhacay muqdisho oktoobar laba kun iyo labaiyo labaatankii iyo nofembar labaiyo labaatankii iyo meelaan ka fogeyn xeradeenna waxaan u jeedaa weli way joogaan laakiin ma laha awooddii ay lahaan jireen hadda culays baa haysta doctor maxamed maxamuud culusow waa aqoon-yahan falanqeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliya waxaan weydiiyey in xilli la gelayo wejiga labaad ee howlgallada uu qiimeeyo wejigii hore ee gulufka lagu qaaday urka al-shabaab horta ugu horeyn dagaalkan lagu dhawaaqay al-shabaab waa runtii furo wuxuu u yahay horumarinta dib u dhiska qaranka soomaaliyeed waana arrin aada iyo aada muhiim u ah runtii wakti badanna laga daahay waxna in laga qabto u baahnaay hase yeeshee waxaa weeye dagaalkaasu awalba dagaalku waa socday u dhexeeya dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada iyo shacbiga soomaaliyeed iyo al-shabaab muddo intii shan iyo toban sano iyo ka badan uu socday waana iska taagnaay laakiin dagaalkan hadda muxuu ahay cusub wejigiisu wuxuu ahay in laga suuliyo ama laga adkaado shabaab xag fikriya xag mataqaanaa maaragtay xukunka xaggiisa la xiriira iyo xagga dhaqaalahoo hadda aysan waddanka ay ka suulaan oo dhan si taas loo gaarana runtii waxay u baahan tahay waxa weeye barnaamij buuxa oo u baahan si wada jira gudaha iyo dibaddaba mar keliya uga tabaqa uga hirgala looga dhaqaaqo muddada lagu hirgelinayana inaysan qaadanin muddo dheer oo ka badan lix bilood inaysan qaadan dalka dhanna laga suuliyo waa gartay marka hadda dowladdu waxay doonaysaa in la dhammaystiro wejigii koowaad oo wixii bariga ka ah ilaa galmudug al-shabaab laga saaro kabacdina loo leexdo wejiga labaad oo galbeedka webiga shabeelle ilaa xuduudda soomaaliya ay la leedahay etoobiya ilaa kenya adoo howlgalladii hore la sameeyey ilaa bishii augostna niyadda ku haya howlgalka iyo istraatiijiyada dowladdu ma tahay mid guulaysanaysa ama hirgalaysa ama hirgeli karta
horta qof kasta waxaan qabaa maanta shaki la-aan wuxuu jecel yahay in barnaamijkaasu inuu hirgalo weeye oo su-aal kama taagna laakiin sida muuqata haddii ay dhacdo in barnaamijkan uu wakti dheer qaato oo hadda qaybtii koowaad waktiga ay qaadato marka la fiiriyo oo ayada laftigeeda hadda dhammaystir usii baahan waxaan isleeyahay waktiga qaybta labaadna inay ama kasii dheeraan doonto kana sii cuslaan doonto taasuna dowladda culeysay ku tahay shacbigana culeysay ku tahay howlo badan oo qaranka in la wada qabto loo baahnaayna waxay ku abuuri kartaa daahid iyo dib u dhac ah sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ciidamo ka socda waddamada safka hore ee xuduudda la leh soomaaliya ayaa ka qayb geli doona wejiga labaad ee howlgallada doctor maxamed maxamuud culusow ayaan weydiiyey sida uu arko ciidamada ka imanaya waddamada safka hore runtii arrintaasu waxaan isleeyahay walow ay la arki karo ama la dareemi karo inay jirto baahi ciidan dheeraada oo xoog leh in dalka loo helo si ay uga qayb galaan muxuu ahay ciidamadaas runtii waxaan isleeyahay waxaa ka habboonaan lahayd haddii ay suuragal tahay in shacbiga iyo ciidamada soomaaliyeed oo iskaashanaya inay arrintaasu ayagu ayay fuliyaan heerka iyo iyo ciidamada dibadda dariskaana ay sii xoojiyaan keliya ciidamadii admis howlihii loo diray iyo heshiisyadii lala galay inay ayagu intaasu ay laba kacleeyaan oo xoogaa heerkii ay hadda oo hooseeyey ay joogeen heer ka sarreeya ay gaarsiisaan ay gaarsiiyaan laakiin ciidamo adigu maaragtay dalka ayagu socda oo yimaada waxyaabo badan ayaa ka dhalan karaya ciidamadaasna haddee dowladdu awood uma laha iyadu inay siday rabto ka hesho ayagu laftigooda siday rabaan ay u dhaqmi karaan marka waxaan isleeyahay waxaa horko tijaabada hore waxay ku fiicnaan lahayd barnaamijkii hiiraan ka hirgalay oo kale in marka hore tijaabadaasu si fiican lana hagaajiyo wixii adigu khaladaada ku jiray oo laga arag waayo aragnimadii laga dhaxlay dagaalkaasu la hagaajiyo deegaanada kalena in arrintaasu ay ay ka hirgasho hase yeeshee shir intii u dhaxaysay afartii ilaa lixdii bishan ay muqdisho ku yeesheen saraakiisha gaashaandhigga iyo ciidanka ee dowladda soomaaliya iyo waddamada safka hore ee jabuuti kenya iyo etoobiya ayay ka soo saareen warmurtiyeed lagu sheegay in ujeedka shirku ahaa sare u qaadista iskuduwidda howlgallada ciribtirka khawaarijta sida ku qornayd warmurtiyeedkaasi warmurtiyeedkan ayaa lagu adkeeyey in howlgallada wadajirka ah ay yihiin kuwo ay hormood u tahay dowladda soomaaliya ayna kala qayb qaadanayaan ciidamada dowladaha safka hore ee kale ah jabuuti etoobiya iyo kenya dowladda soomaaliya iyo waddamada safka hore waxay ku sheegeen warmurtiyeedkaasi inay ku heshiiyeen in la qaado howlgallo xooggan oo iskaabaya oo lagu baadigoobayo laguna burburinayo al-shabaab iyadoo laga weerarayo jihooyin kala duwan oo bartilmaameedsanaya goobaha istiraatiijiyadeed ee ururkaasi uu ku sugan yahay waxaa sidoo kale lagu sheegay warmurtiyeedkan in dowladaha safka hore ee ku deeqaya ciidamada ay isticmaali doonaan ilahooda gaarka ah ee saadka balse deeq bixiyayaashu ay taageeri karaan iyagoo u maraya xiriiradooda tooska ah barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi sandhere
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka ayaa dhaleecayn u jeediyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo mar uu booqday dalka shiinaha sheegay in reer yurub ayna arrinta taiwan iyo shiinaha u daba fadhiisan dalka maraykanka oo aragti iyaga u gaar ah ay ka qaataan haddaba intaynaan u gelin raadka ay arrintani ku yeelan karto xidhiidhka maraykanka iyo reer yurub gaar ahaan faransiiska aynu bal horta egna ujeeddada booqashada macron ee dalka shiinaha waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota waddan safarkan waxa weeye china iyo iyo waddanka gaar ahaan faransiiska muddada waxaa jiray xiriir gaara bay lahaayeen inkastoo maraykanku uu rabay maaragtay inuu jaynaha ka dhigo wax faquuqan runtii laga bilaabo maalintii sanadkii hore markii maraykanku faransiiska uu ku cadaadiyey amaba uu kaga baxay axdigii uu la galay australia oo ay ka iibin lahaayeen nuclearka markabka nuclearka ahaa xiriirka maraykanka iyo iskuma ficnaan faransiiska ingiriiska iyo maraykanku heshiiska gaara australia la galeenna faransiisku waxay u arkayeen mid maaragtay dhinac loo riixay faransiiska oo wadamada ugu cadcada nato iyo yurub awoodaba markay noqotaba marka runtii waxyaalo badan oo isu soo tarayay oo ay ka mid tahay taa ay ka mid tahay dhaqaalaha technologyga ta kale oo runtii china uu tegay oo waxaa ka mid a maraykanku wuxuu soo saaray sanadkii hore inuu debcinta amaba hoos u dhiga sharcigu soo soo saaray oo ahaa maaragtay inflation reduction act sidii loo yareyn lahaa sixir bararkan waashay marka sixir bararkaa waashay ee maraykanku lacag badan kusii daayey maraykanka dhexdiisa ee lagu maaragtay waxyaalo badan uu maaragtay interestigana kor u qaaday haddana infrastructure iyo waxyaalaha la dhisaayo iyo meelaha lacagaha kala gelinayana u badiyey waxa weeyaan yurub dhibaato weyn bay ku noqota xagga dhaqaale ahaan maadaama adduunyadu ay dee isticmaasho dollar marka waxyaalaha faransiiska iyo wadamada yurubka ah ee maaragtay sida jarmalku aanay aada had iyo goor aanay ku qanacsanayn waxa uu ahaa awoodda xoogga leh ee dollarka iyo cadaadiska uu ku hayo wadamada yurubka iyo isagoo maraykanku dee marna le saaxiib baynu nahay naataynu ku wada jirnaa adduunka aan meel uga soo jee uga soo jeedno haddana waxaa mar walbaba muuqata in maraykanku dantooda gaara raacayaan marka waxyaalo badan oo isku xidhan bay ka mid tahay oo mararkaa uu macron aaminsan yahay ama wadamada asia ha noqoto amaba ha ahaato africa iyo mid iyo iyo africada iyo wadamada bariga dhexe waa inaanu xidhiir gaara aanu la yeelana intaanu maraykan u daba fadhiisan lahayn waan gartay arrin aad maraykanka gudihiisa looga maaragtay loola yaabay ayuu yidhi oo ah in haddaanu nahay reer yurub isagoo yurubta kalena la hadlaya waa madaxweynaha faransiiske uu yidhi arrinta taiwan waa inaan aragti annaga noo gaar aan ka qaadanayo inaan maraykanka u daba fadhiisan
waxa weeyaan maxamed oo weliba si kaloo adag buu u yidhi wuxuu yidhi loolanka siyaasadeed ee maraykanka iyo jina ka dhexeeya markay timaado taiwan yurub ma noqonayso markabkii lagu duuli lahaa oo oo oo u ahaan lahaa dee u fududayn lahaa beritankooda siyaasadeed marka waa laga qayliyey oo dad badan oo niman badan oo siyaasiyiin oo maraykanka ka hadlay laakiin ninkan waxau caan ku yahay inuu wuxuu dareenkiisu uu yahay uu yidhaahdo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii maruu hadlayo nato ka hadlay wuxuu yidhi nato waxa weeyaan ama isbahaysiga yurub ciidamada ta nato loo yaqaano wuxuu yidhi waa brain dead amaba waxa weye waa maskax dhimatay buu yidhi in wakti layskaga lumiyo maaha marka aad baa looga qeyliyay marka ninka kanu waa nin dhalinyaro ah waa nin siyaasadiisa maaragtay waddanka labaad ee yurubta ugu dhaqaalo badan marka jarmalka laga reebo marka waxyaalo badan oo maraykan iyo iyo faransiiska u dhexeeyena muddo badan bay soo socdeen waata sababtay in faransiisku uu nuclear samaysto waayo markii hore maraykanku wuxuu rabay inuu isagu yidhahdo anaa idin difaacayo berigii dagaalkii labaad ee adduunkaan idin badbaadiyey laakiin marka la arkay maraykanka laabkiisu badan yahay ayuu faransiisku uu go-aansaday inuu nuclear iyo hub samaysto marka waxyaalahan oo dhan waa waxyaalo isdaba socda oo sida aad sheegtay meesha ku jira waan gartay sidee maraykanku hadalladaas macron iyo booqashadiisa shiinaha ay uga fal celiyeen ilaa hadda horta kama ay celin waayo ma rabaan siyaasad ahaan inay dee maraykanku inay u muuqdaan inay xukumayaan yurub inay waxay sameynayaan iyo meeshay tegayaan laakiin dee maraykanka siyaasadooda waa cajiib oo kuwan congress iyo baarlamaanka iyabaa hadla iyo siyaasiyiin kale laakiin maana arkin warcado ofishalo oo white houseka kasoo baxo laleeyahay inuu tago may ahayn iyo taas waxay noqonaysaa runtii gardarro hadhowta xidhiirkooda kala fogeynaysa laakiin dee journaaladii o dhan baa qoraya maaragtay inay aada uga xumaadeen booqashada tan weliba arrinta taiwan oo uu waxba ka soo qaadin markuu ka hadlayo jeenaa la hadlayay waan gartay waxaan ognahay maraykanku xulafo ayuu ku lahaa dunida meelo badan hadday noqoto yurub oo ay aad isugu dhowaayeen dalal badan oo yurub ka tirsanna nayta ay ku wada jiraan dhinaca asia hadday noqoto jaban iyo kuuriyada koonfureed dhinaca bariga dhexe haddaad eegto hadda waxaad arkaysaa dhinaca bariga dhexe waddankii ugu xooga weynaa oo ah sacuudi carabiya inuu aad ugu sii dhowaanayo iiraan iyo ruushka iyo shiinaha oyna maraykanka ayna saaxiib ahayn marka hadda markaynu ka hadlayno faransiiska iyo yurub guud ahaan maraykanku ma u habboon tahay inuu xulufo kala waayo marka laga soo tago sacuudi carabiya hadda dhinaca la xidhata horta maraykanka runtii waxaa la eegaya dantiisu inaanay xulufada uu yurub laleeyahay ayna baabi'in oo ta ugu daran ee maraykanka dhibaatada kuga imanaysaa iyadoo xulufada tan haddan awooddan ruushku hadda jiri lahayn yurub uga babahdeen maraykan waxa weeye isku quuqinta amaba awoodda weyn ee ruushka laga baqayo iyo nuclearka ay haystaan ayaa waxaad waxaa muuqanaysa baahi ay yurub u qabaan laakiin runtii markaad eegdid dhibaatooyinka ha ahaato dhaqaalaha ha ahaato xagga maaragtay energyga amaba matalan gaaskii iyo wixii ka imanayay maaragtay yurub uga imanayay ukraine ama ruushka waxa weye waxyaalo badan baa ku xidhan wadamo kale marka yurub la eego maraykanka batroolkaas adduunka u kala kala siman yahay maahan haddii baahidu jirto mooyaane intiisa badan waxa weeyaan baahidiisa waxyaalaha wuu kabaa laakiin wadamada eurubiyaanku waa wadamo ka yaryar badankoodu waa wadamo dhaqaalaha adduunku amaba dhibaatadii dhacda aada wax ugu geysan karto sida hadda ukraine oo kale marka tan hadda soo hadhay hadda awoodda france-ku ay rabaan inay adduunyada kale ama east asia ama ha ahaato bariga dhexe amaba africa ha ahaatee waxa weeyaan maaha awood loolan siyaasadeed keliya maaha waxa weeye africa hadda waxay noqotay meesha keliya ee adduunka ay ku hadhay waxyaalihii loo isticmaali jiray tamarta sida ha ahaato maaragtay macdanaha ha noqoto gaaskii iyo oo aan weli weliba xoog loo soo saarin marka britanka waad aragtay china maraykanku wax allaale wuxuu ka qabtuu kari laayahay oo waxa weeyaan china aada u degay faransiisku wuxuu kaga duwan yahay maraykan maraykanka ama gumaysi ha ahaato ama ha ahaato xiriir ula lahaado waayo haaf qeyb ka mid a wadamada faransiis afrikaanku afka faransiiskay ku hadlaan waa francomphone waa kuwa la yidhaahdo xidhiir wanaagsan buu laleeyahay afrikada kale marka runtii markaad eegtid waxaanan hubin uun macron keligii ama madaxweynaha faransiisku inuu xidhiir adduunyada inteeda kale xoog la yeelan karo haddii aan yurubiyaanku la socon maraykankuna marka waxaan u malaynaya awooddiisa wuxuuna isku dayayaa inuu qolyaha kale ka hor keeno ay uu kala jebiyo faransiiska xoogaa in si dhinac loogu riixo laakiin runtii hadda waa heshiiska aad sheegtay hadda iiraan iyo iyo iyo dhex maray sacuudiga waa wax weyn runtii markii la eego siyaasad ahaan oo waxaad arkaysaa awoodda hadda jinaha oo kale uu ku yeeshay bariga dhexe xidhiirka faransiiskuna waa sidaas oo kale
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkoon maanta kaga hadalnay hadallo uu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ka sheegay arrinta taiwan oo ka cadhaysiisay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisan dheere nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada xubintii doodda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad deegaanka soomaalida ciidamada iyo booliiska oo muddo dheer halkaasi ka shaqaynayay oo dib u habayn ay ku baaqday dowladda waddanka etoobiya oo lagu biirinayo ciidamada federaalka halka dad badan oo soomaaliya ay aaminsan yihiin inay ahaayeen darbi adag oo amniga iyo qowmiyadda soomaalida ilaaliya in la baabi'iyo ama dib loo habeeyaana ay gobolka ku tahay culays waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya axmed cusmaan iyo cabdi xasan oo labaduba ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ee somaali state waxaan ku bilaabayaa axmed cusmaan awal waa mahadsan tahay yaasin waana ku dhawaa barnaamijka go-aankaas waxaan u arkaa go-aan ra-isul wasaaraha uu ku fudulaaday sababtan waxaa weeye nin walba dantiisa ayuuayuu meesha ka dhex arkay ra-isul wasaaruhu inuu ciidamadan uu kala diro dantiisa ayuu ka dhex arkay laakiin realityga waxay tahay ciidamadanu dowladda etoobiya iyo dadka deegaanka waa ahmiyadda weyn iyo muhiimad weyn bay ugu fadhidaan hadday noqoto amnigooda iyo hadday noqoto amniga kala dambeynta gudaha ah iyo hadday noqoto kan xuduuddooda noqotaba marka sidaa darteeda kala diriddu waxaan u arkaa arrin aada loogu fududaaday aanaan la mahadin doonin
cabdi xasan
waad mahadsantahay yaasiin marka hore ciidankan deegaanka soomaalida kama jira keliya wuxuu ka jiraa sagaalka keli ee wadanka etoobiya waa ciidan ay samaysay dowladdii hore ay liidhogaraynaysay tigraygu waxayna u samaysteen sida uu ra-iisul wasaaruhu sheegay dagaalo jiray iyo conflict wadanka dhexdiisa ka jiray iyo jabhado dartood baa loo aasaasay sharci ahaanna ma waafaqsanay dheheen jiritaankoodu waasay ay sheegeen ra-iisul wasaaruhu uu bayaanu soo saaray daraad lagu sheegay saas daraaddeed awal horena iyagaa sameeyey oo dowladda etoobiya samaysay haddana iyagaa waxay dheen dib u habeyn baan ku samaynaynaa oo waxaan ku kala biirinaynaa ciidanka federaalka iyo ciidanka militariga etoobiya iyo ciidan federaal iyo ciidanka federaal booliska iyo ciidanka booliska deegaamada lagu kala biirinayaa marka ereygan a baabi'intaa wax badan dowlad way kasoo horjeedaa waxayna leedahay ma baabi'inayno saddexdaa qaybood bay u kala baxayaan qofkii ku raali noqon waayana waa wixii uu xuquuq leeyaha la siinayaa bulshadiisuna ka mid noqonayaa marka waxaan anugu u arkaa marka horena iyagaa aas-aasay haddana iyaga ayaa dib baan uku habaynaynaa marka wax dadka uga bannaan iyo wax hadda meeshaas doodo ku dhex jiri kartaa inayna jirin baan u arkay horta waxaa fiican qof kasta meesha qusasa inuu ka hadlo sababtan aniga aan uga hadlay deegaanka waxay tahay deegaanka uu ka duwan yahay deegaamada kaleta etoobiya waddanka ethoobiana saan ognahay wuxuu ku dhisan yahay federalism liu booliskana astaan waxay u ahayd federalismka baabi'intoodana waxay ka dhigan tahay waddanka waxaa lagu soo celinayaa siduu waa hore uu ahaan jiray xilligii dhergiga oo ah in wadanka uu noqdo wadan hal talis leh oo hal meel leh waa si dadban oo la qarinaya oo ah wadanku in federalism uuna ka jirin oo cirifka cirif looga talin doono addis ababa dadkuna khiyaar ayna yeelan doonin khiyaarkooda uu kasoo bixi doono addis ababa saa darteeda waqti xaadirkan xitaa waxaa kasoo horjeestay maamullo fara badan sida axmaarada way kasoo horjeesteen ormadu laftooda way kasoo horjeedaan oo dadkii way fahamsan yihiin oo waxay ku fahamsan yihiin waxaan waa wax qarsoon oo ah in la baabeynay federalismka ethoobiana waxay ku qurux badan tahay oo dadka shacabkana ka wada saman yihiin macaarad iyo maxaafadba in federalismka uu jiro laakiin prime ministerka asagu dantiisa si kale u ka dhex arkay oo ah federalismka in meesha ay ka baxdo dabcan isagoo asaga istusay ay tahay asagoo lakiin afka kuma dhufanaya wuu diidaya laakiin realityga waxay tahay aan baabi'iyo waxaa weeye uun aan aan noqda weeye one central government cabdi xasan ciidamadani waxay ilaalinayeen oo habeen iyo maalin usoo jeedeen qowmiyadda soomaalida oo markii qayb kamida lagu duulo ama dhibaato loo geysto ama xuduudahay ilaalinayeen howlahaasi miyaanay kuu muuqanin wallaahi howlahaasi hadday xataa inoo muuqdeen inagu wax coda kuma lihin sababtoo a baarlamaano uma codaynhayo codna shacabka lama weydiinhayo markii la aasaasayana laynama weydiinin markana la leeyahay waa la habaynayaa ama dadka qaarkii leeyahin waa la kala dirayaana layna weydiin mahayo marka wax doora oon ku leenahay male dowladda dhexe adisabaa xukunta waxan xuduudahan muxuu ahaaye ilaalintoodana ayaga ayaa yidhi annagaa mas-uulka ah ayagaa yaqaana qorshahay u dejisteen mar uu ka hadlayey sida xuduudaha oo kale iyo dhulka iyo amniga sida loo sugayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi annaga wuu noo degsan yahay qorshihii aanu amniga dalka ku ilaalin lahayn iyagaana inagoogoo meesha xukuma marka anugu waxaan leeyahay markii horena iyagaa sameeyey ciidankan markana iyagaay waanu habaynaynaa wadankana iyagaa xukuma marka dadku dee aragti way yeelan karaan laakiin aragtidoodu waxaan u arkaa inaynan wax weyn oo ay soo kordhinaysaa jirin qorshaha dowladda unbaana meel mari waana sida u arkaan iyagaa amnigooda iyo nabadgelyadooda siay ku walaashan lahayna iyagaa qorshahooda nagu waa dejisanay leeyihin axmed cusmaan weli isla su-aashii baynu ku jiraaye ciidamadan muddada dheer halganka ku jiray ee diyu booliiska oo xuduudaha ilaalinaya culays in laga dulqaado oo ay ku biiraan ciidanka federaalka oo ay maxaan ku idhahdaa helaan xuquuq fara badan oo tobanka sane soo socda aynu yeelano soomaali ahaan wax ka duwan diyu booliiskii oo qarankii aynu wax ku yeelano oo aan la baabi'inaynin dib loo habaynayo la makanismkoodii iyo horumarkoodii iyo darajadooda iyo dhaqaalahoodii la samaynayo arrimaha ka war
horta de ciidanka in la qurxiyo oo la wanaajiyo ciddiidan ma jirto laakiin waxa meesha aan ka hadlayna waxay tahay walaalkeena uu sheegay siduu sheegay horta runtiisa anaga tala kuma lihin waxa meesha aan meesha u fadhina ama aan ka hadlayna waxay tahay ra'yi maxaan ka dhiban karnaan wey ra'yigana way qurux badantay dadka in wax la fahansiiyo dad badan oo waxaa jira aanna fahansanayn ayna fiican tahay inay ogaadaan xitaa say wax u jiraan haddaan wax yar dib kuu celiyo etoobiya markii markuu dagaalka la galay tigre ciidanka ugu badnaa ee la dagaalamay didabada oo aasay ay mari waayeen wuxuu ahaa ciidankii deegaanka uu lahaa ee tigrega meeshan markii horete uu hawshan imanayana waxaan waxa un well calculated plan buu ahaa oo la dejiyey oo oo nin walba markuu dee meel imanayo wuxuu la imaadaa strategy uu xukunkiisa ku haysanayo anuu ra'yigii aan qabo waxay tahay maadaama xitaa practically uu soo arkay ficliyan uu soo arkay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay etoobiya ee tigre in qayb weyn ay ka qaateen ciidamadii localka ahaa dhinaca kaleta kuwii amxaarada ahaa iyo kuwii kaleta ee deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kaleta leoboliska ahaana ayagana ay dowladda raaceen meesha waxaa soo baxday markaa ciidamadan localka ah birina inay khatar kale ay kaga imaan karto maamul goboleedyada maadaama ay kaga imaan kartana asagana uu doonaya dabcan sida aan qiyaasayno nin xukunka inuu sii dheeraysto uu rabo waa inuu marka uu meesha ka saaraa uu marka uu awooddiisa horta uu kusoo celiyaa gacanta horta xukun waxa ugu waxa ugu horeeya ee laga hadlayo dadka la rabo inay fahmaan horta waa taas amaa midda ah awoodda de awoodda ilaahay ka suko waa asaga iska leh oo de asaga hadda hawshii wata laakiin annaga ka soomaali ahaan realityga waxay tahay soomaalidu waa run waxaa laga yaabaa in maadaama qabiil iyo waxyaala yaro xurguf uu iska jiro in qaarkoodna u sacbatumaan qaarkoodna ay diidaan laakiin xaqiiqda waxay tahay ciidankan waa ciidan soomaaliyeed wax badan oo hadda aynan ogeyn ayuu u hayaa hadday noqoto kala dhexgelidda qabiilada isdagaalay hadday noqoto inay u ergeen meelaha qaar dhib badan ay geysteenna wuu jiraa oo taa cidna ma diidayso saasoo tahay xitaa anigu waxaan aaminsanahay meeshii la geynayo waa un qurxin hadalka lagu qurxisanayo waxaan ku daranaa ciidamada hebel waxaan ku daranaa halkan waxaan ku daranaa halkan waa wax lagu qurxinayo laakiin xaqiiqda biyokama dhibcaanka waxay tahay ciidamadan waa ciidamo la rabo in la kala dirdiro la baabi'iyo dantiisana ka dhex arkay ra-iisul wasaaraha ugu dambayntii cabdi xasan muxuu xalku yahay qaab ciidamadan ay ku badbaadi karaan oo ay qarannimadooda iyo dowladnimadooda kaga qaybgeli karaan oo ka wanaagsan habkii ay ku noolaayeen horta ciidankan waxa kaliya ku badbaadi karaan waxa weeyaan oo ciidanimadooda ay ku ilaashan loogu ilaalin karo waxa weeye in ay ku biiraan ciidamada hadda sida la sheegay saddexdaa ciidan ee la sheegay federaalka booliska iyo militariga iyo ciidamada booliska deegaanka in lagu kala biiriyo oo aan muxuu ahay dadkani dad soo shaqeeyey oo etoobiya u shaqeeye ahayn aan maratay aan lagu ilaalin karo waa sidaasaan isleehay tan kale waxaa weeye ciidankan asaliyan aynu fahano waxaa la rabaa inaan fahano ciidankan waxaa aasaasay nidaamkii hore ee tigraawiga ahaabaa aasaasay oo u aasaasay inay ku caburiyaan dadka deegaan walba ciidan gaara oon sharci ahayn oon dastuurka etoobiya ku qoraynba wahaaba yaa yaa la cadeeyey ciidankan marka waxay u talagaleen inay dadkan ku caburiyaan marka dad inay dad qaarkii iyagoo ugu talagalay inay qaarkood anficeenna waa laga yaabaa mararka qaarkoodna inay dadna dhibaato u geysteen oo dadka sida soomaalida oo kale dhibaatay u geysteen dhibaatada ka dhacday deegaanka soomaalida waxa loo isticmaalay waa liu bolis dhibaatada geystay ee xadgudubyada xadkabaxa geystay iyaga ahayn marka sagaal kilil oo ciidan sida militariga u tababaran leh oo hubaysan ayuu abiya meesha ugu yimid nin walbana markuu yimaado waxbuu la imanaya marka abiya wuxuu rabaa inuu inuu ciidankan meesha ka saaro oo uu samaysto hal ciidan mana aaminsani anugu hadda inuu ku tirtirayo deegaan kililada inuu raacinayo dad badan baa saa shakigaa qaba laakiin inuu federalismiga ethniga ku dhisan inuu burburinayo ma aaminsani dad baase aaminsan oo le muxuu ahaay taasaa ku xigta laakiin deegaan deegaamada kililadu waa sharci etoobiya dastuurkeeday ku jiraan laakiin liu boolisku sharci ma aha liu boolisyadu sharci ma aha waxaa sharciga ciidamadan kale la sheegaya ayaa etoobiya ka sharciyeysan marka waxaan u malaynaya waxay ku badbaadi karayaan oo hadda iyagu kusii jiri karaan inay meelaha loogu talagale la sheegayo ay ku beeraan oo aynan muxuu ahaay dib uga istaagin oo markii la dhaho meeshaasaa laysku darayaa ayna ka bixin soomaaliduna ciidamada waxba kuma laha etoobiya dadkan way dalkan way degan tahay weligeed way joogtaa mar haddii joogto in laga dhex muuqdo ciidamada lagu biiroo waxaa hadda lagu dari karo lagu daro wuxuu lagu yeeshana anigu aragtideeda saasaan isleeyahay aad ayaad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen axmed cusmaan iyo cabdi xasan oo labadaba ka soo jeeda deegaanka soomaalida ee d d s xaruntiisu ay tahay magaalada jigjiga oo deegaamay tahay inoo joogto intaynu markaan hawada ku kori doono haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wadanasanno mid ka mid a qasaa'idka aan isku talagalnay ammaanka ayaan kusoo gabagabeynina baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaanba hadda laanta af soomaaliga v o e dan le sidaas iyo nabadgelyo